subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax talaado ah koob iyo tobanka bisha mey sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somalia com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga qudus iyo xaaladda magaalada khaza kadib markii duqaymo ay isweydaarsadeen israa'iil iyo ururka xamaas ay sababeen dhimashada in ka badan labaatan qof oo falastiiniyiin ah oo ay carruur ku jiraan waxaad kalood maqli doontaan warbixinno ku saabsan diyaargarowga ciidda ee magaalada boorama iyo dhallinyaro magaalada muqdisho ka wada howlo samafal ah oo ay carruur badan oo danyar ah uga iibinayaan dharka ciidda si wanaagsan baan ugu diyaargarownay ilaahay baa mahadle noo soo suurtageliyey inaannu soo maydno si nabadgelyaa baan u soo soonnay ilaahay roob iyo nabcad buu mataqaanaa nagu saaciiday waxaan u keennay carruurtu carruuruhu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda waxaa ka mid a kubadihii baa ka mida gaadhiyaashii baa ka mida xaaladda cudurka covid ee gobolka ontario ee dalka kanada oo ka soo raynaysa iyo warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo aqhriyo maxamed cabdi xasan sandheere
rabshadihii magaalada qudus ayaa isniintii shalay sii ballaadhay iyadoo maamulka caafimaadkaee marinka khaza uu sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay dhinteen kuwaasoo ay ku jireen sagaal carruurah dadkan ayaa waxay ku dhinteen weeraro xagga cirka oo israa'iil qaaday kadib markii kooxaha falastiiniyiintu ay gantaallo ku tuureen goobo u dhow magaalada qudus milatariga israa'el ayaa sheegay inuu qaaday weeraro xagga cirka ah oo ay ku beegsadeen kooxo hubaysan meelaha gantaallada laga soo gano iyo xarun ciidan oo ku taalla magaalada khaza kadib markii dagaalyahaniinta halkaasi jooga ay soo gudbeen khadka cas sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu waa markii ugu horreysay ee gantaaladan lagu tuuro dhinaca qudus ilaa dagaalkii sannadkii gantaallada falastiiniinta iyo weerarada xagga cirka ee israel ayaa socday ilaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in gantaallada ka imanaya khaza ee israa'iil kusoo dhacaya ay sida ugu dhaqsaha badan u joogsadaan sida uu hadalka u dhigay waxaana uu labada dhinac ku booriyey inay xiisada qaboojiyaan dhinaca wararka dalka maraykankana hay-adda dalka maraykanka u qaabilsan asixinta daawooyinka ee f d a ayaa isniintii shalay fasaxday in talaalka vizer iyo biontech ee lagaga hortago xanuunka covid la siin karo ilaa dadka da'doodu ay labiyo toban jir ka tahay arrintan ayaa sii ballaadhinaysa tallaalkan oo si weyn hoos ugu dhigay faafidda xanuunka tallaalkan ayaa horey u haystay ogolaanshaha xaaladaha degdega ee carruurta da'doodu ay tahay ilaa iyo lix iyo toban sano hay-adda cuntada iyo daawooyinka maraykanka f d a ayaa sheegtay inay hadda ogolaatay in tallaalkan si xaalad degdega loo siin karayo carruurta ay da'doodu u dhexayso labiyo toban ilaa iyo shan iyo toban jir kuwaas oo malaayiin qof gaadhaya
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo aqriyey warkii caalamka halkaad nagala socotaanna waa v o a washington saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan sagaal carruur ah ay ku dhinteen duqayn ay xalay israa'iil u geysatay magaalada khaza waxyar kadib markii ay ururka xamaas ee fadhigiisu yahay khaza uu madaafiic ku garaacay deegaano ku yaala magaalada jerusalem wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga qudus iyo duqaymihii xalay loo geystay khaza waxaa qaahire ka soo diray xuseen cusmaan zaxnuuni kahor imaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka reer falastiin oo ay isaga hor yimaadeen falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa sababay geerida labaatan qof oo falastiiniyiin ah sida ay baahiyeen warbaahinta maamulka falastiin diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa duqaymo u geystay marinka khaza ee dhulka reer falastiin kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tirada badan ee soo gaaray falastiiniyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay labaatanka qof ee geeriyooday in ay ka mid yihiin sagaal caruur ah oo reer falastiin ah halka dhaawaca saacadihii ugu dambeeyey ay ku sheegtay shan iyo lixdan qof iska hor imaadyada ayaa cirka isku shareeray ka gadaal markii kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ay bilaabeen in gantaalo ay ku duqeeyaan deegaanada israa'iil afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay boqol iyo konton gantaal oo laga soo ganay dhinaca marinka khaza in ay ku dhaceen gudaha dalka israa'iil afhayeenka xukuumadda israa'il ayaa tibaaxay in weli diyaaradaha dagaalka ee israa'il ay wadaan duqaymo ka dhan ah kooxaha wax iska caabinta warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa lagu sheegay duqaymaha diyaaradaha israa'il in ay la egteen xarumo ay leeyihiin maleeshiyada xarakada xamaas warbaahinta israa'il ayaa sheegtay ra-iisul wasaare netanyahu inuu la tashiyo ku aadan xiisadda khaza uu la samaynayo militariga iyo sirdoonka dalkaasi wakaaladda wararka maamulka falastiin ayaa dhankeeda ka sheegtay in duqaymo ba-an israa'il ay u geysatay deegaanada kooxaha wax iska cabinta ee marinka khaza islamarkaasina iska hor imaadyo xoogan ay ka dhaceen daanta galbeed gaar ahaan dhulka ku xeeran masjidka al aqsa ee magaalada qudusa magaalada ramalla iyo magaalada nables ciidamada israa'il ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiye ay u adeegsaday kumanaan falastiiniyiin ah oo isugu soo baxay magaalada qudusa si ay u kala eryaan arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey iska hor imaadyo xoogan ay dhex mareen ciidamada israa'il iyo falastiin kadib markii israa'il si xoog ah ay uga saareen qoysas falastiiniyiin ah gurihii ay ka deganaayeen xaafad u dhow masjidka al aqsa ee magaalada barakaysan ee qudusa sida ay sheegtay hay-adda bishacas ee falastiin in ka badan lix boqol oo qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyada ka dhacay magaalada qudusa iyo guud ahaan deegaanada kale ee daanta galbeed iyo marinka khaza ee dhulka reer falastiina boqortooyada sacuudi arabiya ayaa si adag u cambaaraysay weerarada iyo duqaymaha israa'il ay u geysatay dhulka reer falastiina dowladaha carabta midooda yuruba iyo dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xiisadda cirka isku sii shareertay ee u dhexaysa falastiin iyo israa'iil waxayna ku baaqeen labada dhinac in ay isdejiyaan xuseen saxnuuni v o a khahira
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal iyadoo ay fooda nagu soo haysa maalinta weyn ee dabaaldega ciidalfidriga ayaa dad ku nool magaalada boorame ay maalmahan ku mashquulsanaayeen u diyaargarowga ciidda barakaysan wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa booqday suuqa boorama warbixintan ayuuna noo soo diray iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada boorama uu diyaargarowga ciidalfidri waxaana camiran suuqyada magaalada wadooyinka bartamaha magaalada boorama ayaa laga xidhay gaadiidkii isku soconayey si ay u fududaadaan isku socodka dadweynaha wax ka qadanaya suuqyada magaalada boorama haddaba qaar ka mid a ganacsatada suuqyada magaalada ayaa iyagu uga warramay idaacadda v o e sida ay ugu diyaargaroobeen ciidda iyo dhaqdhaqaaqa ganacsigu sida sanadkan uu yahay maadaama dalka ay ka jiraan xanuunada coronavirus anigoo magacaygu yahay axmed maxamuud axmed waxaan u keennay caruurtu caruuruhu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda waxaa ka mid a kubadihii baa ka mid a gaadhiyaashii baa ka mid a qoryihii ayaala ku ciyaarayeen baa ka mid a baaskuuladii baa ka mid a waxaa kaloo jirta caruurta waxaan ugu talagalnay inaan qiimo dhimis u samayno ay ku qanacaan waxaan u sheegay markaa dadweynaha magaalada boorame ku dhaqan iyo hareeraheedaba inaan u jebinnay ciidul fidrida awgeed agabka ay caruurta ku ciyaaraan saxafi haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorame aad baan uku mahad celinaya iyo weliba idaacadda v o e da
waxaad ka warrantaa wakhtiyadii hore ee ciidihii hore maadaama aad ka mid ahayd dhallinyarada iibisa agabka carruurtu ay ku ciyaaraan iyo qalabka kale ay isku qurxiyaan ciidihii hore iyo ciiddan farqiga udhexeeya muxuu yahay weriye farqa u dhexeeya waxaa ka mid a inuu jiro xanuunkan coronavirus ee dadkii aafeeyey sidaa daraaddeed isbeddel baa jira xagga ganacsiga oo ganacsigii waxaad muddaa inuu hoos isu liito ciidihii kale way ka yar liidataa ciiddani ciiddii horeba oo waxa saamayn ku leh caabuqan coronavirus ee dadkii saamaynta ku yeeshay sidaa daraaddeed caqabad waa jirtaa oo ganacsigu waa liitaa habase noqota ee maadaamuu jiro caqabado annaguna waxaan samayn dadka inaan u jebinno si ay uga faa'iidaystaan agabka ay carruuru ku ciyaarayaan kuna maaruroobayaan maalmahan barakaysan ee ciidulfidriga
waxaad mooddaa suuqa inay ilaalinayaan ciidan ciidankaasi muxuu faa'iido idin leeyahay biliiskee laydin keenay ciidankaasi faa'iidadiis waxa weeye waxaa jira maalmaha ciidda waxa soo baxa dhallinyaro runtii aan akhlaaqoodu wanaagsanayn oo ku kaca falalaan amniga u wanaagsanayn oo ay ka mid tahay xatooyada saa daraaddeed boolisku allaha barakeeya wayna ku mahadsan yihiin ammaanka ilaalinayaan waayna weli maanaan arag wax xatooye ah intaa ay boolisku yimaadeen waxaan u nimid inlaa iyo intii tobankii dambe ilaa iyo ilaa shan tobankii dambe waan joognaa suuqa wax la xadayna maanaan arag marka boolisku ammaanka si wanaagsan oo qurux badan bay u sugayaan magacaygu waa xildhibaan maxamed ismaaciil habane caawo bisha kana mid ah ganacsatada suuqa santarka ganacsadaha ama suuqa bacadlaha ee dharka lagu iibiyo aan ka mid ah dadka ganacsadaha halkaa degan waxaa caawa bishu tahay rabadaan siddeed iyo labaatan waxa aan soo soomanayn toddobiyo labaatan maalmood oo berri ku tahay siddeed iyo labaatan aakhir makhfiradana aan marayna bisha rabadaan muxuu ahaa dembidhaafkeeda oo ugu dambeeyey waxaan ilaahay baryaynaa oon ilaahay mar labaad ka tuugaynaa inuu acmaashayda aqbalo inuu acmaashayda aqbalo qolof walbana muxuu ahaa sawaabka u helo khayra ilaahay inuna siiyo oo camalkooda kuwan celilah naga dhigo xagga ganacsiga iyaga bisha rabadaan waxay leedahay fadliyo badan waxaan u diyaargarownay ganacsiga iyaga oo muxuuha bisha inta badan ay ku xisaabtamaan dadka dharka iibiyaan ka mid ahay alxamdulilah suma alxamdulilah wixii rabbi qadaray waanu helnay dadkuna aad bay noogu camiran yihiin mid ka mida isaguna ganacsada adigoo magacaa ku bilaabaya siaad ugu diyaargarowdeen ciidda maadaama ay tahay gebagabadii lagu jiro labadii maalmood ee ugu dambaysay bisha rabadaan bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magacaygu maxamed mudmi dugsiye kana mida ganacsatada magaalada boorama alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan baan ugu diyaargarownay ilaahay baa mahadle noo soo suurtageliyey inaannu caawa sagaal labaatan soo mayno si nabadgelyaa baan u soo soonnay ilaahay roob iyo nibcad buu mataqaanaa nagu saaciiday waxa weeyaan khayr iyo mataqaanaa nibcad baanu soonkii ku soo dhammaysannay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sida ay mataqaa noogu dhammeeyo sanadka sanadkiisaana noogu gaadhsiiyo nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo ummadda islaamka meel kastoo joogaan waxaan leenahay insha allah ku ciida ciid wanaagsan ciid khayr qabta ha layswala cafiyo ummaddu mataqaana intiina liidata u naxa ha laystaageero ha laystaakuleeyo magacay waa maxamed ali cabdi xasan oo ka imday ruki oo gobolka awdala oo halka meherad ukaysan jiray oo meheradii maadaama maxaagudhakii bisaaradaay ka dhaceen iyo maxaan kuradaay kanoole iyo maxaan kuradaay ariyaho liibsan waaye iyo wax markaa buurama u imaday iminkaa shaqeeyo waxbaan ina dhaynaya marka waxaan raadinayaa inaan maxaan kule shaqaa qabto maadaama dhukiro maxaan kule shaqadiis ay xidhan tahay dee iid iyo wax kulaneeyo shaqa raadis maadaamaad tahay wiil dhallinyara oo ka yimid deegaankaasi ruqi meheradna ku lahaa magaalada ruqi ee gobolka awdal ka tirsan sababaha aad u timid magaaladan bowramana ay tahay inaad shaqo ka raadso maxaa meheradaadii aad ku lahayd tuuladaasi soo xidhay waxaa soo xidhay sababta ka dhacda waxa weeyaan xoolba liibsan waaye baxaabkan lexaabkan liibsan waaye markaa dhulkiiba kala socod ma jiro sanadkan bisha rabadaan waxay ku soo hagaagtay sidii sanadkii hore wakhtiguu dalka iyo dalalka kale ee dunidaba uu saamayn ku yeeshay xanuundhaliyaha covid taas oo ay u dheer tahay abaaro iyo daadad ka dambeeyey abaarta oo saamayn ku yeeshay dhulka miyiga ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o e boorama dhinaca kalena gudaha magaalada muqdisho koox dhallinyaro ah oo si iskood ah isu xilqaantay ayaa dharkii ay ku ciidi lahaayeen u iibiyey caruurta in ka badan toddobaatan qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada muqdisho warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xamar ka soo diray wariyaheenna cabdulcasiis barrow axmed dhalinyarada samafalayaasha ah ayaa kaalin weyn oo dhinaca nolosha u buuxiyey qoysas danyara oo ku nool magaalada muqdisho inta lagu guda jiray bishan barakaysan ee ramadaan waxaana deeqa furina ay siinayeen qoysas aan haysan dhaqaale ay ku iibsan lahaayeen raashinka afurka iyo suxuurta hase ahaatee waxay maalmihii ugu dambaysay dharka ciidda u iibinayeen caruurta qoysaskaasi oo gaaraya in ka badan toddobaatan qoys dhaqaalaha ay ku fuliyaan mashruucan ayaa waxa uu yahay mid ay iyaga iska soo aruuriyeen iyo mid ay ku tabaruceen soomaali badan oo soo dhoweeya howlaha gargaar oo ay hayaan marka laga yimaado caruurta qoysaska jilicsan ay garab istaageen waxay dhallinyaradan si gaara u taageereen ilmaha ku nool waddooyinka kuwaas oo aan haysan daryeelka ubadnimo ay u baahnaayeen sakariye sheekh maxamed xasan oo ah guddoomiyaha daayirtan ayaa v o e da uga waramay howshan ay ka hayaan magaalada muqdisho iyo qoysaska ay samafalka u sameeyeen shaqooyinka ururku qabto waxaa ka mid ah inuu dadka caawiyo ilaahay wuxuuna waafajiyey in bisha ramadaan si qurux badan aan ku bilowno barnaamijka afurinta oo ilaa hadda noo socdo insha allah barnaamijka ciidsiintan waxaa qabanay low face face one oo ah barnaamijka ciidsiinta waddooyinka oo barnaamij kadiis ahaa oo aan ku ciidsiinay ilaa iyo shan toban gabar wareegga labaad ama wejiga labaad maanta ayuu noo qabsoomay alxamdulilah waxaanu ku ciidsinay ilaa maasha allah way jiraan dad oo nagu taageera barnaamijkan oo garab nagu siiya guud ahaan qoysaska aan caawinana waa ilaa iyo toddobaatan iyo shan meelahaasaan ku qiyaasnay oo shan iyo toban gabdho ah iyo konton oo wiilala in mashruucan gargaarka ah oo ay wadaan dhallinyaradan uu guulaysto waxaa kaalin mugla ka qaatay tiknolojiyada casriga ah gaar ahaan baraha bulshada oo dad badan ay ka soo raaceen kuwaas oo u soo diray in ka mid ah dhaqaalaha hadda ay uga shaqeeyaan soomaaliya waxayna u arkaan dhallinyaradan in aaladahan oo si togan looga faa'iidaysto oo lagu garab istaagi kara dad badan oo soomaaliyeed taas oo isku xiraysa soomaali ku kala nool daafaha dunida sida iyaga haddaba ay sameeyeen qof walba muusin oo jec inuu wax sadaqaysto ayaa aniga u furaa maanta kuma tiirsanin famil gaara oo walaa horta dad man iga caawiyaan horta ururka wuxuu leeyahay facebook page waxaa saaran nambarada ururka iyo jiimalada ururka mar walba aan wanaag sameyno dadka waana laysu xiriiraan kuwaana weydiiyo meesha goobteena ay tahay kuwaana weydiiyo inta qoys aan caawino haba u badnaatay bisha ramadaan inta qoys maanta aan ciidsiinay oo daa isku soo duubo waa todobaatan iyo shan qoys oo shan iyo toban ka mid a gabdha yihiin sida ay warinayaan tirakoobyada ay sameeyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani'aadinimada waxaa soomaaliya ku barakacay sannadihii u dambeeyey laba dhibic lix milyan oo ruux kuwaasi oo ay saameeyeen colaadaha iyo isbeddelka cimilada ee taabtay gobolka geeska afrika waxaana tirada ugu badan dadkaasi ay ku jiraan xerooyin ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada muqdisho waxayna hadda ku nool yihiin xaalad jilicsan oo aada u liidata waxayna u baahan yihiin garab istaaga marka loo eego gargaarka kooban oo ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo qaaraanka soomaalida isku ururiyaan sida dhallinyaradan maaha kuwa ku filan marka loo eego nolosha dhabta ah ay wajahayaan howlahan samafal oo ay hadda wadaan dhallinyaradan ayaa jira muddo lix bilood ah waxayna garab istaageen qoysas badan oo kaalmadan ay bixiyeen ku maray bishan barakaysan ee ramadaan walaahi sanadkii ugu horreeyey ururka ururka wuxuu asaasaya muddo lix bilood waa sanadkii ugu horreeyey waa ramadaankii ugu horreeyey oo afurin sameynaya ciidsiintan uu sameynaya insha allah insha allah haddii sanadkii noogu horey aan sameynay oo bilowgii aan wajahna insha allah waa sii wadi doonaa ilaa inta ka dambaysa sanadkii labaad ayaa waxay shacabka magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya isku diyaarinayaan ciidulfitriga xilli qoysas badan uu saameyn ba-an ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waxaana ugu sii daran kuwa danta yar ee ka shaqaysta suuqyada oo hadda ka cabanaya inuu hoos u dhacay daqligii maalinlaha ahaa ee soo geli jiray waxaa sidoo kale intaa dheer in dalka uu isku diyaarinayo doorashadii baarlamanka iyo tii madaxweynaha taasi oo qasabtay in dad badan oo maalgelin samaynaya ay dib u dhigeen si ay u baxnaaniyaan jihada siyaasadeed ee soomaaliya maalgelintaas oo suuragal ka dhigi lahayd in dad badan ay ka helaan daqli badan oo soo gala cabdicasiis barrow v o e muqdisho
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba gobolka ontario ee dalka kanada ayaa laga soo wariyey hoos u dhac kiisaska xanuunka covid a taasoo noqonaysa tiradii ugu yarayd ee maalinla ah muddo lix toddobaad ah xilli gobolkaasi oo weli ku jira xayiraado ay dowladdu soo rogtay soomaalida ugu badan ee dalka kanada ayaa degan gobolka ontario waxayna ka mid yihiin bulshooyinka uu saameeyey xanuunkani warbixintan waxaa magaalada toronto ka soo diray wariyaha v o eda xuseen urxaaji kadib markii kiisaska covid ee gobolka ontario uu cirka isku shareeray oo maalin walba lasoo warinayay shan kun oo xaalado cusub ayaa dowladda gobolkan waxay soo rogtay labaatankii bishii hore xayiraad muddo bila oo ku eeg sagaalyotobanka bishan taasoo dadka lagu faray inay ku nagaadaan guryahooda sidoo kalena waxaa la xiray ganacsiyo badan wax ka yar bil oo xayiraad uu saaran yahay gobolkan waxaa muddo todobaada hoos usii dhacaya tirada kiisaska covid shalay oo isniin ahayd waxaa lasoo wariyey kiis oo cusub oo keliya waana tiradii ugu yarayd muddo lix toddobaada dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay arrinkan waa kan yaasiin abikar cali xuseen maanta waa lix isbuuc kadib markii ugu horeysay oo ay hoos u dhacdo tirada xanuunka coronaviruska taasina waxaa door wanaagsan ka qaatay awaamiirta ay kusoo rogeen gobolka ontario ee maamulka gobolka oo ahaa in dadka guryahooda ku nagaadaan islamarkaana aysan banaanka u bixin haddii aysan dana muhiima ka lahayn ama aysan shaqo u socon hoosudhacan aad arkaysa waxaa kaloo ay naftirkeeda qeyb wax ka qaatay talaalka cudurka coronavirus oo si xoogla uga socda gobolkan ontario iyaga oo mar walba beegsanaya xaafadaha ay isleeyihiin faafida cudurka waa ku badan tahay hoosudhacan ayaa farxad gelisay dadka reer ontario ku daalay xayiraada iyo amarka ah guriga joog kaasoo u diidaya inay la kulmaan wax ka baxsan dadka ay guriga wada degan yihiin dad badan ayaa aaminsan in ay habboon tahay in weli taxadar la muujiyo oo aanan laysku imaan si looga baaqsado in mar kale uu kordho tirada covid shamse ibraahim booliis ayaa ka mid a dadka sidaasi rumaysan walaahi xuseeno waxa waaye hoos u dhaca covidkan waxa waaye rerihaada because hoos u dhacay marka dho dad kalsooni badan ay isa siinayaan howlahooda caadiga bilaabayan but its good inuu hoos u dhaco talaalkana lasii wado waxaan u jeedi lahaa soomaalida oo dhaqankooda iyo dad bulsha uu samaysan yihiin actual ay different ka yihiin dadka kaleeto bikaas dadka kale waxayba dhaqankooda u yahay in aan danahooda inay shaqadooda iyo waxooda aadaan maahan inta kale guryahooda ay joogaanoo sidoodaba restract u ahaadaan laakiin annaga soomaali haddaan nahay dad oo bulsho ahaan u samaysan nahay abuuris ahaan culture ahaan marka waa very dangerous marka inta is dhahaan cudurka wuu baxay cudurkan ma bixin stageyuu qaaqaadanooyaa marka markuu soo yaraado in la issii ilaaliyo oo la taxadaro waa wax aad iyo aad u fiican oo aad muhiim u ah dr david williams oo ka mid a saraakiisha caafimaadka ee ugu sarreeya gobolka ontario ayaa sheegay inay habboon tahay in xiraadaha iyo amarka ah guriga joog la qaado marka kiisaska covid ee maalinlaha uu ka hoos maro kun kiis maalin walba dr david williams ayaa xusay inaysan doonayn inay arkaan nambarka covid oo mar kale sare u kacaya mar afaraad inuu xanuunka soo rogaal celiyo iyo in ay magaalooyinka furaan haddana ay dib u xiraan haddaba cabdiqaadir maxamuud maalin oo loo yaqaano ilka case oo ka shaqeeya arrimaha bulshada islamarkaana ka mid ah soomaalida degan magaalada ottawa ayaan weydiiyey aragtida bulshada ee ku saabsan in mar kale la kordhiyo xayiraada saaran gobolkan wallahi soomaalida intii aan ismaqalnay communityda iyo dadka aan la shaqeeyo inta badan sida hadda wadanka canada hadda spring oo galayo samara dadku rajeyna niidooda kor waaye marka waxaa laislahay dhowr satimaan markii xayiraadu jirto waxa waaye insha allah cudurkuna wuu yaraa doonaa magaaladuna samaray geli doontaa wax badan waa furmi doonaan dabeetana hadda bishaan lagu jiro kale may magaaladan waxyaabaha caanka ay ku taha waxaa kamid a waxa la yidhaha tourist festival oo dadku ay soo baxaan oo falaawrada marka dadku niyadda sidaasay ku hayeen haddii hadda lagu daro mar kale adii sitimaano kale dhinac marka laga fiiriyo waa mid maaragtay long term u fiican maaragtay magaaladan in oo maaragtay iyo gobolkaba dhinac marka laga fiiriyana dadka niyad jabay ku noqoneen tallaalka covid ayaa si dardar le uga socda gobolkan xaafadaha uu cudurka ku badan yahay oo kuwa soomaalidu ay ku badan yihiin ay ku jiraan ayaa loo ogol yahay inay istallaalaan siddeed iyo toban sano jir iyo wixii ka weyn halka xaafadaha uu ku yaryahay xanuunka ay hadda istalaali karaan afartan sano jir iyo wixii ka weyn balse qorshaha dowladda ayaa ah in marka la gaaro bisha julaay ee sanadkan ay tallaalka koowaad helaan dhammaan dadka kanadiyanka ah xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo uu inoo aqhriyo mar kale maxamed cabdi xasan sandheere
xubsadihii magaalada qudus ayaa isniintii shalay sii ballaadhay iyadoo maamulka caafimaadka marinka khaza uu sheegay in ugu yaraan labaatan qof ay dhinteen kuwaasoo ay ku jireen sagaal carruurah dadkan ayaa waxay ku dhinteen weeraro xagga cirka oo israa'iil qaaday kadib markii kooxaha falastiiniyiintu ay gantaallo ku tuureen goobo u dhow magaalada qudus milatariga israa'el ayaa sheegay inuu qaaday weeraro xagga cirka ah oo ay ku beegsadeen kooxo hubaysan meelaha gantaallada laga soo gano iyo xarun ciidan oo ku taalla magaalada khaza kadib markii dagaalyahaniinta halkaasi jooga ay soo gudbeen khadka cas sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu waa markii ugu horreysay ee gantaalladan lagu tuuro dhinaca qudus ilaa dagaalkii sannadkii gantaallada falastiiniintii weerarada xagga cirka ee israel ayaa socday ilaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in gantaallada ka imanaya khaza ee israa'iil kusoo dhacaya ay sida ugu dhaqsaha badan u joogsadaan sida uu hadalka u dhigay waxaana uu labada dhinac ku booriyey inay xiisada qaboojiyaan dhinaca wararka dalka maraykankana hay-adda dalka maraykanka u qaabilsan ansixinta daawooyinka ee f d a ayaa isniintii shalay fasaxday in tallaalka vizer iyo biontek ee lagaga hortago xanuunka covid la siin karo ilaa dadka da'doodu ay labiyo toban jirka tahay arrintan ayaa sii ballaadhinaysa tallaalkan oo si weyn hoos ugu dhigay faafidda xanuunka tallaalkan ayaa horey u haystay oggolaanshaha xaaladaha degdega ee carruurta da'doodu ay tahay ilaa iyo lix iyo toban sano hay-adda cuntada iyo daawooyinka maraykanka f d a ayaa sheegtay inay hadda oggolaatay in tallaalkan si xaalad degdega loo siin karayo carruurta ay da'doodu u dhexayso labiyo toban ilaa iyo shan iyo toban jir kuwaas oo malaayiin qof gaadhaya
aad ayuu u mahadsan yahay sandheere oo qodobadii wararka caalamka mar kale inoo akhriyey haatanna ku soo dhowaada qasiidada wadac wadac ya ramadaan
intaasina waxaa noogu eg idaacaddii saakiya caalamku idiin wadeen nuur xasan nuur bukhaari iyo aniguaa maxamed cabdiintayno idaacadaha soo socda ku kulmi doono sidaas iyo ramadaan wanaagsan
kamasuugi bishu murugooda kumaaru banaartame ya ramadaan wadac wadac ya ramadaan bidaacadila ya ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamay dham ya ramadaan wadac wadac ya ramadaan bidaacadila may hore bishii muminiinta dunuubta kamay dhimi yaa ramadaan kala miira xumaanta kamaagi bishuu ka macaashimi yaa ramadaan kalamira xumaanta kamaagi bishuu ka macaashimi yaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeye miyaa ramadaan